galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaco bisha janawari ee sanadka labada kun iyo kooiyo labaatankana waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo maanta mar kale u codayn doona qaraar xilka looga qaadayo madaxweyne donald trump kadib shaqaaqadii toddobaadkii hore ka dhacday koongareeska waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah minshaar waxgoysiyo hadday malaha xoog weydo sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ficil malaayacniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha koongareska ee kasoo jeeda xisbiga dimuquraadigu ee ay ku doonayaan in xilka laga qaado trump maalmaha u harsan muddaxileedkiisa trump ayaa hadalkan meel fagaaro ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta koongareska ee magaalada caasimadda ee washington taasi oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka capital hiilka maalintii arbacadii lixdii bishan janawari madaxweyne trump wuxuu goordambe oo salaasadii shalaya tegay magaalada alamo oo ku taalla xuduudka gobolka texas uu la wadaago dalka mexico halkaasi oo ka mida meelaha laga dhisayo dayrka lagu xidhayo xuduudka labada dal trump oo ku guda jira howlihiisa maalmihii ugu dambeeyey oo xafiiska sii joogo ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii afar sannadood ka hor uu sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darrada ah qiyaastii afar boqol iyo konton mayl oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka maraykanka iyo mexico u dhexeeya laba xubnood oo ka mida golaha wasiirada dalka malaawi ayaa u dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban xilli tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ay kor u kacday dalkaasi laga soo bilaabo bishii noofembar ee ayna dhaaftay waddanka malaawi oo ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dhexda kaga jiray masiibooyinka fayraska corona madaxweynaha dalkaasi ayaa xalayto khudbad ka jeediyey telefishinka waddanka waxaana uu ku baaqay saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah iyo in dalkaasi calankiisa hoos loo soo gaabiyo labada wasiir ee dhintay waxay kala ahaayeen wasiirkii gaadiidka iyo wasiirkii dowladaha hoose ee dalka malaawi waxaana la sheegay in geeridooda ka hor laga helay coronavirus tirada dadka la xaqiijiyey inay u dhinteen kofri sagaal iyo toban ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay laba boqol iyo shan iyo soddon qof xanuunka coronavirus ayaa si xawliya ugu faafay dalkaasi tan iyo bishii noofembar markii soo labakaclaynta fayrasku ay ka bilaabantay ra-iisul wasaaraha dalka netherland mark ruut ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay kordhisay xayiraaddii la saaray ganacsiga isku socodka bulshada iyo weliba isdhexgalka muddo saddex toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg sagaalka bisha februari ee soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona xayiraadan ayaa markii hore la filayay in la qaado sagaal iyo tobanka bisha janawari wadamada ku yaala qaaradda yurub ayaa si weyn uga foojigan faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan ka bilowday dalka britain oo durbe lagu arkay wadamo badan oo caalamka xayiraadaha haatan saaran dalka netherland ayaa lagu xidhay dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn iyo inaan dadku u oggolaanin guryahooda wax ka badan laba qof sidoo kalena waxaa aada loo yareeyey tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah inkastoo dowladda waddanka netherland ay dadaal xoogan ka muujisay sidii looga hortegi lahaa covid sagaal iyo toban haddana saraakiisha caafimaadku weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aada u badan tahay
mahadsanid sahre ciidla nuur oo noo akhrinaysa warkii dunida halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa maanta cod u qaadi doona dacwad baarlamaani ah oo ay doonayaan in xukunka looga qaado madaxweyne donald trump oo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga uu sii haynayo xilkaasi xisbiga dimuqraadiga ayaa haysta aqlabiyadda aqalka hase yeeshee dhowr ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyaguna sheegay in ay qaraarkaasi cod ku taageeri doonaan inkastoo jamhuuriyiinta badankooda la filayo inay kasoo horjeestaan ken bredmer ayaa warbixintan ka diyaarisay waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac uu soo akhriyey aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa la filayaa in maanto arbaca ay u codeeyaan maamuska xayuubinta markii labaad madaxweyne donald trump dimuqraadiyiinta oo gacanta ku haya aqlabiyadda qaybtan ayaa haysta codod ku filan oo ay ku meelmariyaan maamuska xayuubinta dhinacooda hase yeeshee waxaa soo kordhaya tira isa soo taraysa oo ah jamhuuri xildhibaana jamie harrier butler oo wakhti dambe oo salaasadii ah shaacisay inay maamuska xayuubinta u codayn doonto ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in trump uu dhaqmay si ka dhan ah dhaartii xafiiska xildhibaana liis jeni oo iyaduna xubin ka mid ah hoggaanka aqalka wakiilada ee kooxda jamhuuriga ayaa sheegtay iyadoo sharaxaysa taageeradeeda maamuska xayuubinta inaanay jirin khiyaamo ka weynata madaxweynaha maraykanka xildhibaanada kale ee jamhuuriga ee sheegay inay codkooga siin doonaan maamuska xayuubinta trump ayaa waxaa ka mid ah john ketko aadam kissinger iyo weliba fred opton hogaamiyaha jamhuuriga aqalka wakiilada kevin mccarty oo xulafo dhowla trump ayaa sheegay in maamuska xayuubinta xilligan ay saameyn taban ku yeelan doonto isku keenidda dalka trump ayaa isaguna yidhi fariintaasi la mid ah xilli uu booqanaya xadka maraykanka iyo mexico salaasadii shalay waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni isagoo sheegay inay tahay wakhtigii sharciga iyo weliba wakhtigii kala dambaynta xilli jamhuurigu ay ka codeeyeen maamuska xayuubintii ka dhankahay trump ee sannadkii hore ee ku aadanayd inuu cadaadis ku saaray dalka ukrain inay baadhaan joe biden oo ah dimuqraadi haatanna ah madaxweynaha la doortay ayaa hogaamiyaasha golaha ee jamhuurigu ay muujinayaan inaanay ku tala gashanayn inay cadaadis ku saaraan xubnahooda inay markan ka codeeyaan maamuska xayuubinta haddii aqalka wakiiladu soo ansixiyo qaraarka maamuska xayuubinta ayaa ay xaaladdu u wareegaysaa aqalka odayaasha amaba sanadka oo aragtidoodu ay ka fog tahay hafayeenka aqalka wakiilada nancy bolosi ayaa wakhti dabo salaasadii a shaacisay inay xildhibaana jamie raskin u dooratay inuu hogaamiyo kooxda sagaalka ah ee maamulaya maamuska xayuubinta ma cadda in aqalka wakiilada hogaamiyaashoodu islamarkiiba qaraarka maamuska xayuubinta ay u diri doonaan aqalka sanadka iyadoo muddaxileedka trump uu dhammaanaya toddobaadka soo socda xataa haddii uu trump xafiiska ka tago aragtida maamuska xayuubinta ee sanadka ee marka uu muddaxileedkiisu dhammaado waxay ka xanibi kartaa inuu mar dambe qabta xafiis heer federaala qaraarka maamuska xayuubinta ayaa ah jidkii labaad ee wakiilada dimuqraadigu ay raacaan si ay isugu dayaan inay xafiiska ka saaraan iyagoo markana ka jawaabaya weerarkii aqalka capital hill waxaana aqalka wakiiladu wakhti dambe oo salaasadii ay ansixiyeen qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee trump inay adeegsadaan awoodooda dastuuriga si ay xilka uga qaadaan trump iyagoo u dacal saaraya inaanu xafiiska wadi karin ka hor intaanu aqalka wakiiladu salaasadii codaynin ayaa bens waa madaxweyne ku-xigeenke warqad u soo diray bolosi si uu ugu sharaxo in aanu qaadi doonin tallaabo uu ku adeegsanayo qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka maraykanka oo uu ogolaanayo madaxweyne ku-xigeenka iyo aqlabiyadda golaha wasiiradu inay shaaciyaan in madaxweynuhu aanu karin in uu wado awooddii iyo weliba mas-uuliyaddii xafiiska biden ayaa sheegay inuu rajaynayo islamarkaana filayo in aqalka sanadku ay si isbarbar socoto u wadaan maamuska xayuubinta iyo weliba ansixinta golihiisa wasiirada ee uu soo magacaabay kadib marka uu xafiiska la wareego xilli sidoo kale loo ansixinayo gacanyarayaal badan dhaqaalaha maraykanka ee uu wiiqay xanuunka faafay ee coronavirus mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o e da kin bredmer xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa toddobaadkan soo booqday xarunta voice of america oo ku taala meel u dhow aqalka koongareska xilli maalmo uun ay ka harsan tahay dhammaadka muddaxileedka dowladda madaxweyne donald trump sindi sayn ayaa warbixinta noo diyaarisay waa ka nuur bukhaari oo inala socodsiiya xoghaye mak bambeyo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta voice of america ee ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan washington d c waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tegay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee maraykanka dhegaystayaasha waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah maraykanka mar walba oo aan awoodo sababtoo ah waa wax dhab ah ameerika waa meel weyn oo wanaagsan qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aas-aaskeenna wuu fahamsan yahay tan waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano waxaan rabnaa in aan isku dheelitirno tagtadeennii iyo maanta hadalka bambeeyo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne trump xoog ku galeen aqalka koongareeska ee magaaladan washington d c sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka bambeeyo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta koongareeska laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin nin khabiir ah oo lagu magacaabo michael kimich oo ka tirsan machadka german marshal fund ayaa v o eeda u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan bambeeyo usoo hadal qaadin dhacdadii koongareeska markii uu soo buuqanayay xaruntan v o eda oo dhowr tallaabo uun u jirta aqalka koongareeska ee capital hill v o eda iyo hay-ado kale oo warbaahineed ayaa waxaa maalgelisay dowladda maraykanka si ay warar iyo warbixinno u siiso dhagaystayaal ku nool dunida daafaheeda kuwaas oo ku hadla luuqado kala duwan bombeyo waxa uu ugu yeeray idaacadda voice of america codka gaarka ah ee maraykanka wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee maraykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka maraykanka ee adduunka oo dhan balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyeyaasha kaligoo-taliyayaasha ah aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintii sindiseyn
saddexda dukaan ee ugu waaweyn u k ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in ay gudaha u galaan dadka aan xirnayn marada maaskaha ee afkii sanka lagu daboosho corona fariska dartiis dukaamadan ayaa kala ah tesco asta iyo white royce waxaana ay noqonayaan goobihii ganacsi ee ugu dambeeyay ee tallaabadaasi qaada waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta noo soo diray meheradaha waaweyn ee dalka britain ayaa lagu eedeeyey inaanay xoogga saarin ilaalaynta dadka aan xidhan marada afka lagu duubto iyo kala fogaanshahaba arrinkan waxayaa ka jira mar kasta oo aad u baxdo suuqa waxaad arkaysaa dad aan xidhnayn maradaasi oo adeeganaya darintu ha u badnaato dadka ajanabiga ah oo ay soomaalidu ku jirtana marar badan waxaad arkaysaa iyaga oo muqaaxyaha fadhiya oo aanu afka iyo sanka u duubnayn shaqadan booliiska ayaa iska leh inay xoojiyaan laakiin shaqaalaha dukaamadaasi way u diidi karaan dadkaasi inay gudaha galaan haddii qofku diidana booliiska ayay u wici karaan waxaa jirta soomaali marada afka iyo sanka lagu duubto aan aad ugu firfircoonayn sidoo kalena sameeya booqashooyin laga maarmi karo dadka qaar ayaa weli waxay aaminsan yihiin inuu xanuunkani yahay hargab xumaaday kulana ay dhowaan dhakhaatiirta soomaalida u k ku yeesheen qaabka suumka ayaa waxay kaga digeen inuu xanuunkani ahayn duray xumaaday ee uu ka khatar badan yahay mid ka mida dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay tiri markaa run ahaantii hargab maaha waa cudur ka qowad weyn ka halis badan caddayntiina maanta waan idiin hayaa xaqiiqdii cilmi baaris lagu sameeyey dalka faransiiska oo sagaashan qof oo dhowdhow la baadhay waxaa la arkay inay afartan qof afartan kun oo qof oo hargabka markay ku dhacdo isku waktigana markay covid nineteen marchi april la eegay sagaashan kun bay ahayd marka labilaab bay ugu dhacdaa cudurka covid nineteen marka hargabka lagu eego oo dakhtarkana weliba la dhigaa marka labilaabna dadka covid nineteenka qaba hosbitaalka la dhigaa marka loo eego hargabka jiilaalka tirada dhimashanadan marka la eego saddex goor bay tirada dhimashada ka badan yihiin covid nineteen marka loo eego hargabka jiilaalka marka walaalayaal isku isku jinsiyadba maaha covid nineteen iyo hargabka jiilaalka marka la eego dadka intensive careka la dhigo laba goor bay ka badan yihiin sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay inay ku adag tahay inay booliisku hawshaas wakhti badan geliyaan oo ay dadka ilaaliyaan iyaga oo ku mashquulsan ilaalaynta kala dambeynta bulshada hase ahaatee wasiirka booliiska ayaa sheegay in la badin doono askarta suuqa u wareegta haddii ay xaaladu sidan sii ahaato afhayeen u hadlay dukaanka tesco oo ka mid a dukaamadaasi sharcigan soo saaray aadna ay dadka muslimiinta ay uga adeegtaan ayaa sheegay inay ka fursan waayeen inay adkeeyaan sharciyadooda si buu yidhi aan u ilaalino macaamiisha iyo shaqaalaha iyagaba dukaanka kale ee ugu weyn britain oo la yidhaahdo asta ayaa sheegay in haddii ay macmiishoodu soo ilaawaan maaska ay iyagu siin doonaan si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa inay dadku wejigan labaad ee xanuunka covid sagaal iyo toban ay aada u sahashanayaan marka loo eego bilowgii xanuunka ee bilihii labaad saddexaad iyo afraad hase ahaatee weli waxa badan dhibaatooyinka uu xanuunkani geysanayo iyada oo dalal badan oo yurub ku yaalla oo ay brinton ka mid tahay laga cabsi qabo inay cusbitaaladu buuxsamaan dhowaan dhakhaatiirta qaar ayaa waxaa sheegtay in haddii qofku uu neefsan karo aan la geyn doonin dhakhtarka sidoo kale waxaa dhacda in iminka dadka la dhigo meelaha sariirta lagu sugo oo ay wakhti badan halkaasi ku ildaran yihiin cabdixaafi daawin ismaaciil v o a n london
maamulka gobolka bakool ayaa ka hadlay dhibaatooyin bani-aadamnimo oo soo wajahay shacabka gobolkaasi xilli aanay gaadiidka badeecooyinku geli karin wadooyinka degmooyinka gobolka bakool mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo diyaariyey gudoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuurow ayaa sheegay inay si adkaanayso xaaladda nolosha shacabka ku dhaqan gobolka bakool isagoo intaasi ku daray in dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ka jira gobolka bakool ay sii cakirtay nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku nool walilena maanaha gobolkan sa oo hata laka fiirsado kor marxalada makajara walilena guud ahaan warbixinin horaha siin siini laakiin xaaladda maalinba maalinta kusii damboyto si adkaado hayta horna siinka sheegni wali jare marxalad adag oo guud ahaanba gobolka inta badan ku jarta halmiila gobolka ee maanarday walku jaraan maliini guud ahaanba gobolka maanarday dhibaatadaasun ku jarta walilena hay-adaha samafalkana maanaha miilisada oo kale xaalada degdegan ku jarta hay-ado khuseeyan ay jaraan iyo wasaarado khuseeyan gaar ahaan niyoon wali lena marxaladan walib waa ahaa too la fiirsado kormee madaxweynaha maamulka marwalba bahni la xiriiruhay eed macnaha dadaalshii kama hasanta madaxweyne dadaalka kiika runtii weli ognaanti maanarday shacabkan ada murugida la geebsado hayta dhibaatada shacabka haysata
gudoomiye shiine macalin nuurow wuxuu kaloo cadeeyey guud ahaan gobolka bokool inay ka jirto dhibaatooyin wax ka qabasho u baahan guud ahaan gobolka dhibaato ku jarta dhibaatada ku jartoona toogeeka maararda in lansuri mueewo walaa dhibaatadaasii ka haayona mayb waa ahaa nimankii argagixisada haaye oo naflacaari ee geeka waliyo tabare haayaan kalan an lahayne dagaalsho ha ka koobama ini shacabka walay aamo fada indiidan walyo tale ee geeka kale yoo haayaan aan lahayna nimankaasuun runtii la surugna tallaabadii oo qaadanta oo ku muhiimsana qaadan waana maanaha araga doonan xunuun haddii ilaahay wali rajeeyana tangani maanarday dhammaado doonto miilfaylile walan dhammaado doonan yar rajeeyana waanan dhammaado doonan insha allah shacabkan shacab niyiid furangu shacab sabar badangu gowleysatadan oo heerkan diiriyasa maanarday oo noocan oo kale walaajo isku dhammaado doonaan wakhti oo maanarday weliba biidnilaahi oon dheerayna ni dhammaadana rajeeyana galangna ka dhammaayo doonna hool kasta oo unan hortaalo oo maanaha insha allah wali nagada doontahee ilaahay ninku tuugana ani maanarday oo maanarday oo niin fududaata hadalka gudoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuurow ayaa ku soo beegmayay xilli go-doon xoogan uu ka jiro degmooyinka gobolka bakool waxaana muddo laba bil gudahooda lagu gubay inta u dhexaysa magaalada xudur iyo deegaanka qurac joomo in ka badan labaatan gaadiidka badeecooyinka kuwaasi oo magaalada xudur u soo waday raashin kala duwan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington galab wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale gobolka minnesota ee dalkan mareykanka ayaa waxaa laga furay xarun cilmi baaris oo loogu magacaabo bayaan madaxa xaruntan sheekh maxamed shucayb ayaa haddaba wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade uga waramay ujeedka xaruntan loo furay mascad waa mahadsan tahay markaanu aragnay mujtamaca soomaaliyeed ee dalka maraykan ku nool inuu marka hore wadanka usoo degay qaab aan qorsho iyo maaragtay balaan garaysnayn duruufaha haysta dhinaca maaragtay faamilaadka iyo qoysaska dhalinyarta xagga waxbarasho xagga ilaalinta dhaqankooda iyo kaljarkooda aana ognahay in bulshaduhu ay ku hormaraan diraasaad iyo cilmi baaris waxaan go-aansanay inaan xaruntan bayaan furno si aan ugu diraaseenno cilmi baaris ugu sameyno robalemka communitigeena haysta xalna aan ugu helno aanan la wadaagno jihaadka iyo meelaha kala duwanoo danta kale mujtamaca marka waxyaabaha idii qorshaysan ee aad doonaysaan inaad cilmi baarista ku samaysaan ee ku saabsan jaaliyadda gobolka maxay
waxaan cilmi baaris ku sameynaynaa maxamuud dhinaca qoysaska dhalinyarta howsinka mashaakilaadka dhaqanka iyo identityga soomaaliyeed waxaanu sameynaynaa doodo cilmi baaris waxaan sameynaynaa workshopyo tababaro iyo wixii la mid ah
waxaad tiri cilmibaarista aan sameyno hay-adaha ay qusaysaan la wadaagi doonaa bal iga waran qaabka aad ula wadaagaysaan hay-adahaasi iyo dabcan waxaa dad fara badan isweydiin karaan haddiiba hay-ad cilmibaaris la sameeyey warbixinno iyo xog bay aruurin doonaan xogtaasina markii ay keenaan fulin iyo meelmarin bay u baahnaan doontaa yaad marka xogaha siin doontaa
maxamuud markaan xogaha aruurino annagaa fasirayna oo dhiraan dhirinayna oo analyse garaynayna kadibna qodobo ka soo saarayna iyo natiijo iyo result waxaan la wadaagaynaa cid walba oo communitigan soomaaliyeed danaynaysa cid walba oo u baahan in communitigan xal ay la qabato waxaan la wadaagaynaa hay-adaha xarumaha cilmi baarista ee wadanka ku yaala waxaan la wadaagaynaa hay-adaha caafimaad hay-adaha waxbarasho communitida soomaaliyeed iyo dowladeena iyo statekan minnesota ee maaragtay aan ku noolnahay
waxaad carab ku dhifatay ka hor intaanaan interviewga bilaabana aad ii sheegtay in dadka soomaalida ah aad cilmibaaristan hay-addan u samayseen noloshooda iyo arrimaha la xiriirna aad cilmibaaris ku samayn doontaan soomaalidu ma kuwa halkan gobolka minnesota degan oo keliya ahba ma dalka maraykanka o dhana ma soomaalidu meel kastoo ay joogtaa waa qaabke
waa diraaso ku saabsan communitiga soomaaliyeed ee wadanka maraykanka degan wadamada kale weli umeynan gudbin markaan xal u helno soomaalida ku nool maraykanka ayaan caalamka intiisa kale u gudbayn hadduu allayno waxaa jirta in soomaali badan oo gobolka minnesota ku dhaqan muddo halkan deganaa maalmahana dhallinyaradooda ay dhibaatooyin fara badan lasoo gudboonaanayeen hadday noqon lahayd dhinaca dhallinyaradu inay disho dhexdooda iyo dhinaca daroogada caruurta isticmaalkooda ama adsigooda u dhimanaya sanad haddaad bilow tihiin maxaa qorshe idinka ah oo aad ku dhaqaaqaysaan dadkan maxamuud waxaa inoo qorshe ah inaan laba cilmi baaris aan diraaso ku sameyno oo diyaarino kan koobaad waa xanuunkan loo yaqaano overdowska ee dhallinyar badan oo soomaaliyeed ay u laadeen u dhinteen iyo raadka uu ku leeyahay bulshadeenna raad dhaqaalo mid moraal iyo mid community ahaanba dadkan dhallinyarta ah oo xoogga ah oo mustaqbalka ahoo naga baaba'aya qaabkuu raad noogu yeelan karo iyo qaabka loo xal loogu heli karo waa researchiga koowaad kan labaadna waxaan ku sameynaynaa howsinka iyo mashaakilaadka homelesska communitiga soomaalida haysta
waa garta dabcan howlahaas oo dhan in la qabto shaqo sahal maahan marka idinku ma soomaali keliya ayaa tihiin mise hay-ado kale oo garab idisiinaya ayaa jira
hay-addan oo bayaan walaal waa hay-ad ku salaysan kuna dhisan communitiga soomaaliga ah saldhigu uu yahay soomaalida iskaleh waxaana garab siinaya communitiga soomaalida ah cid kale oo garab siinaysa ma lahan wixii ka soo baxoo khayr ahna communitiga unbaan dib ugu celinaynaa waxaa values noo ah inuu hay-addanu ay tahay hay-ad madax bannaan ajendo kasta ka madax bannaan habdhaqan leh macaayiir leh halbeeg leh hal abuur leh communitiga si ay wax uga bedesho kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shucayb oo u warramayay waryaheena maxamuud mascade
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatana dhegaystayaal aan u leexano dhinaca heesaha dabacsan
dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay medhiina fardowsow soo daahira madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay medhiina fardowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeeli diidaan daynkuumaylne markii aan ku daawaday indhumeeli diidaan daynkuumayline daruur yahay adowkaali nabi daruur yahay adowkaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dun yahay adowkaale nabi yuusuf dabadii daruur yahay adowkaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo sahre ciidlamadu
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ficil malaayacniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha kongareska ee kasoo jeeda xisbiga dimuquraadigu ee ay ku doonayaan in xilka laga qaado trump maalmaha u harsan muddaxileedkiisa trump ayaa hadalkan meel fagaara ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta kongareska ee magaalada caasimadda washington taasi oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka capital hiilka maalintii arbacadii lixdii bishan janawari madaxweyne trump wuxuu goordambe oo salaasadii shalaya tegay magaalada alamo oo ku taalla xuduudka gobolka texas uu la wadaago dalka mexico halkaasi oo ka mida meelaha laga dhisayo dayrka lagu xidhayo xuduudka labada dal trump oo ku guda jira howlihiisa maalmihii ugu dambeeyey oo xafiiska sii joogo ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii afar sannadood ka hor uu sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darrada ah qiyaastii afar boqol iyo konton mayl oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka maraykanka iyo mexico u dhexeeya ra-iisul wasaaraha dalka netherland mark ruut ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay kordhisay xayiraadii la saaray ganacsiga isku socodka bulshada iyo weliba isdhexgalka muddo saddex toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg sagaalka bisha februariye soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona xayiraadan ayaa markii hore la filayay in la qaado sagaal iyo tobanka bisha janawari wadamada ku yaala qaaradda yurub ayaa si weyn uga foojiga faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan ka bilowday dalka britain oo durkay wadamo badan oo caalamka ah xayiraadaha haatan saaran dalka netherland ayaa lagu xidhay dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn iyo inaan dadku u ogolaanin guryahooda wax ka badan laba qof sidoo kalena waxaa aada loo yareeyey tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah inkastoo dowladda waddanka netherland ay dadaal xoogan ka muujisay sidii looga hortegi lahaa covid sagaal iyo toban haddana saraakiisha caafimaadka weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aada u badan tahay
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
go-aanka ay dhowaan soo saartay xukuumadda soomaaliya ee ku aadan in la bilaabi doono howlihii doorashooyinka dadban ee dalka iyadoo aanay qayb ka ahayn dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa noqday hadalhayntii ugu badnayd ee maalmahan bulshadu isla dhex maraan waxaanay dadku u qaybsamayn qaar soo dhoweynaya iyo kuwo arrintaasi diidan haddaba go-aankaasi ay isla qaateen xukuumadda soomaaliya iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dalka mugdi intee la-eg ayay sii gelin kartaa rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed yuusuf axmed iyo garyaqaan cismaan ibraahim cali oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed yuusuf xasan adiga iyo bahda v o eba waa salaamaynaa marka hore garyaqaankana sidoo kale saaxiibkii waa salaama isagana suuragal ilama aha xilligan aniga in ay dowladdu qaban karto doorashada sida hadda ay u sheegtay sababtuna waxa ay tahay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada jubbaland iyo puntland xilligan dalkan inay ka dhici karaynin cid walbao soomaaliya waa og tahay sababtuna waxa ay tahay ku dhawaad boqol xildhibaana laga sugaya labadaas maamul xaggooda iyo senatare inay ka yimaadaan haddii marka ay tiraahdo dowladdii waa laga maarmi kara oo waa laga tegayaa labadaas maamul baarlamaanka xitaa laftiisa qabyuu noqonaya waxay sidoo kale xitaa caqabad ku noqonaysaa heshiiskii sebtembar dowladda iyo maamuladu ay gaareen taasoo ahayd maaragtay in magaalooyinka dowlad goboleedyada ay hal maalin doorashada ka dhacdo haddii marka laga tago jubbaland iyo puntland oo ka dhigan in min laba magaalo oo maamuladaas ka tirsan doorashada ay ka dhici lahayd laga tago micnaheeda waxay noqonaysaa marka doorasho qabyo ah dalkana sidaa la socoto madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markii la dooran fulinayay baarlamaankii joogay ee labada aqal waxa uu ku yimid dowlad iyo maamuladeeda heshiisa marka maanta oo la joogo loogama fadhin in madaxweynuhu maaragtay iyo saaxiibadiisba ay iclaamiyaan in doorasho qaybta dowladda taageersan keliya ay dalkan ka dhacdo waxaan ogsoonnahay mandateki dowladda wuxuu ahaa marka horeba in doorasho qof iyo coda ay qabato tii markii ay ku fashilantay oo haddana iyadii iyo maamuladii ay ku heshiiyeen doorasho dadban in la qabto in haddana tii lafteeda ay sii qaban weyso oo ay tiraahdo doorasho hal dhinac ka raran oo inta madaxweynaha ogol oo keliya aan doorasho u qabanaynaa wax caqliga gelaya maaha mucaaradka laftoodana maaragtay ma aqbali doonaan soomaaliya sidaa la socoto waxaa taageera beesha caalamka oo dowladda iskuma filna miisaaniyada dalkan waxaad og tahay maaragtay boqolkiiba lixdan ku dhowaad in beesha caalamka ay kabto caalamka laftiisana kuma qanci doono cid kasta oo maaragtay taageerta doorashadan dhinaca ka raranna waxay u la mid tahay cid u ololeynaysa dalkan inuu kala burburo hadda somalilandna dalka ka maqan oo qaabkii loo raadin lahaa mashaqo badan ay ka taagan tahay soddon sana la la'yahay haddii maanta la yidhahdo marka jubbaland iyo puntland haddana laga maarmaa oo waa laga tegaya haddii bruto intay gooni istaagaan yidhahda annagana waa go'onnay waa caqabad kaloo dalka kusoo korortay marka aadan ugu xunnahay in madaxdii la doortay ee dalkan ay maanta u ololeynayso maaragtay in dalka ay ka dhacdo doorasho dhinac ka raran haye cismaan bismillaah marka hore saaxiibkii xasan kaafi waa mahadsan tahay adiga iyo v o edaba anigu waxaan aaminsanahay saxduna ee tahay in doorasho dalkani ay ka dhici karto sababtoo ah mar kastoo la hadlaayo waxaa qiil laga dhiganaa puntland iyo jubbaland horta runta waxay tahay puntland iyo jubbaland ayadu dastuurka maha soomaali shuruuca u taale ee ku dhaqantaa shuruucda u taalana waxaa ka mid ah in afartii sannaba madaxweynu dalkani oo yimaado daazan maara madaxweynu mid soo noqday ha noqdo mid hor usoo talinayo noqday ha noqdo mid cusub ha noqdo laakiin afar sano oo kasta wadankan waa ina doorasho ka dhacdaa si kastay ku dhici karta waa ina ku dhacdaa jubbaland iyo puntland waxaan aaminsanahay in loo dhimriyey in badan la sugay ra-iisul wasaarihii u tegay madaxweynihii la hadlay beesha caalamka la hadashay wax badan ayaga dartood looga tanaasulay wadankaani waxay ahayd madin oo ka dhaco dowladdu way ogoleed raaliga ka ahayd waxa diiday ayagay ahaayeen waxaa la yidhi doorashada hala kordhiyo wiiraan intaasoo hala gaarsiiyo milyanis oo saddex boqol iyo abaf laga dhigo dadka diiday oo boqol iyo kow keeni ayagay ahaayeen intaasaa la sugaayey shirkii hadda setembar oo duusamareeb oo muqdisho luu dhammaystiray waad arkayseen dadkii ka baxay ayaga waayo haddii madaxdii ka talinaysa jubbaland ama puntland ee ka talinaysa ee diidaan in halkaas doorasho ka dhacdo waxaa qasab noqon doonto waxaa sharcigu fasixi doonaa in doorasho dadkooda inta ay ku galaan micnaheedu ma ahan waddankani toddobaatan sano xornimadiisa laga joogaa in sanad kastaa afar sano kadiba dhowr qofood waddankuu afduubnaado sharcigu sida ayaga raba ee u fasiraano dadku sida raba ayaga ee la tacaamulaano bulshadii ee kiciyaano cirkaasoo dumaya ee yidhaahdaano waxaan micno lahayn micno laga dhigo sax ma ahan anigu waxaan aaminsanahay saxduna ee tahay in shirkii daraad u ahaa maamul goboleedyaalkii intii mataqaana waxgaradka ahayd iyo xukuumaddii isku raacday wax sax inuu ahay waddankaani doorasho ee ka dhici karto maxamed yuusuf maxaad ku sababaynaysaa in go-aanka ay xukuumadda soo saartay ay ku wajahaan in la gudagalo doorashooyinka dadban iyadoo puntland iyo jubbaland ay ka maqan yihiin inuu yahay mid dhibaato u keeni kara shacabka soomaaliyeed xasan waaba iska caddahayba sida aan ognahay dalkan dowladiisa waxay ka kooban tahay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo puntland iyo jubbaland ay ka mid yihiin haddii marka dowladiioo iswadatay aysan doorasho qaban karin oo maamuladii dowlada xubnaha ka ahaa qaarkood ay dhaliisho yihiin sida ay wax yihiin yani taas waxay caddayn u tahay in dowladdu aysan hadda waxba qaban karin oo wax walbo ay qabatana aysan maaragtay cadaalad noqon karaynin tusaale kaleaan ku siinayaa sida aan la soconno dowladda federaalka ee soomaaliya baarlamaankeeda wakhtiga waa ka dhammaaday labadeeda gole waxaa hadda joogo waa madaxweynaha oo isagana wakhtigiisa maalmo ay ka dhiman yihiin oo sideedda februaary hadda ma foga broseskan hadda lagu heshiiyey ee toddobiyo tobankii sebtembar lagu heshiiyey wakhtiga laga joogo waa dareemi kartaa heshiiskaasi fulintiisa in muddo ahba waxa uu maaragtay la daahayay madaxweynaha oo aan laga qancin karin qaabka doorashada loo qabanayo fiiri saddex arina ugu waaweyn waxa kaleo dhan waa laga sabri karaa haddii madaxweynaha lagu qanciyo guddigan hadda sida ay yihiin oo shaqaalihii rayidka ahay iyo laamihii ammaanka ay qaybta ka yihiin ee doorashada haddii madaxweynuhu uu ku qanco in guddigaas la bedelo doorashada xaalkeeda waa fududaanaya haddii madaxweynuhu uu ku qanco arrintan gedo oo si gaara uu isku xijinayo oo uu ka xigsanaya maamulkii meesha ka telinaya taasna hadduu madaxweynuhu ka tanaasulo waa laga qanci karaa oo doorashada horaa loo geli karaa laakiin waxaan waddankan marna ka dhici karaynin doorasho aysan puntland iyo jubbaland oo dowladdii xubno ka ah ay ka maqan yihiin yacni caqliga caadiga xataa diida hadda gariiqaanka waxaa maadaama gariiqaan uu yahay waxay sharcigiina u ilaaliya ahayd oo maaragtay dowladda lafteeda oo runta uu sheego waxaan caqliga gelayn in cabdi xaashi oo guddoomiyihii aqalka sare ah laga diido waxa uu rabo oo layidhahdo ma astaahilo madaxweynihiina la yidhahdo waa astaahila labadooduba doorashay ku yimaadeen laba hay-adood oo muhiim ah oo midna sharci dejinta ay tahay midna madaxtooyada ay tahay maaragtay kala xukumaan madaxweynaha cid ku haysata waqtigiisa ma lahan arrintan la leeyahay mucaaradka doorashada inay daahiyaana la rabaa waa dacayad suuqa lasoo geliyo waay mucaaradkan mar hore shaatiya u toosha inay tartamaan waana cadeeyan inay musharaxiin yihiin warkoodana meel cad ku yaalaan dowladda lafteeda waxay og tahay in aysan dalkan doorasho ka dhici karin aysan jubbaland iyo puntland iyo maaragtay dadka kale oo saamilada siyaasadda ay qayb ka yihiin waxaana mar walba maaragtay aan taageeraynaa annaga oo aan dhiirigelinaynaa wax heshiis lagu yahay cismaan maxay ku habboon tahay in doorashooyinka la qabto iyadoo meesha ay ka maqan yihiin maamulada jubbaland iyo puntland oo dowladda xubno ka ah horta waxa annaga aan difaacayno shakhsi maahan ee waa sistamka waa sistamka dooliga waxaan difaacino in laga gudbo puntland iyo jubbaland waxa keenaya waxay tahay waa loo yeeray waa loo tegay dhowr joor alla la kulmay kaalaya wax nala qabta oo wax nala ogaada oo aan soomaalinimo iyo midnimo wax ee ku jirta aan soo saarnaa la yidhi way kabiyi diideen anigu ma garan kara marka awooddu jubbaland iyo puntland isbidayaan aysan isbidi karin hiir shabeelle iyo koonfur galbeed iyo mataqaana iyo dhuusmareeb dhammaantoolaa loo wada yeeri firi majority loses minority inti ka badhneeda inta soo raacday xukuumaddii la fadhiso la sheergaraynaysa sidii mataqaanaa maadaama dastuurkii ay ku qoran tahay afar sano kadib inay wax dhacaano ee doorasho dalkani ay ka dhacdo doorashada loo qaban lahay dadka diidan ayaga waa sababaha ay u diidan yihiin waxay tahay in dowladdu wakhtigii laga lumiyo xilligeeda oo dhammaado baawer wax ay ku maanij garayn karto la waayo waxa dhammoo loo socda intaas waayo waxaanu u qabtaa in ay kontaract kula galeen inta mucaaradka waa nasiib daro runtii waa nasiib daro wadankaani ballantu waxay aad wadankaani wuxuu ka baxay kumeelgaaroo ka baxay federaalism oo qaatay way dhici ways one fod one maadar loo socday waxaa la yidhi doorasho dadban hala aado doorashada dadban ee xukuumaddii aqbasha sababta loo qabanlaayahay oo haddana loo diidaya maxay tahay micnaheedu marka waxay ila muuqataa ama ee tahaba laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wax kastaaba sida looga talgalay ay ku dhici karaano haddii doorasho la qabtano qofkoo ilaahay nasiibkiisa ka dhigo oo ku soo bixi karo welibana waddankaani dad aqoonyahan ah ee u soo baxayno laakiin haddii la yidhaahdo sida warwalskii toban qofood iyo sagaal qofood waxaa laga sugo see rabaan haliyana haddii hadda ninka musharaxa haddii lala tashto muxuu samaynaya i believe in xildhibaan asaga oo raba keensanayo sababta loo cararaayo oo xukuumadda hadda in waqhtiga looga lumay la rabano waxay tahaba in britol ay imaato in luu galo gorgortan inta puntland kasoo bixayso iyo jubbaland inta kasoo bixayso waxaan rabnaa in ummadaani sharcigaasi ayaga ee degsita luu dhaqo waddankan doorasho way ka dhici kartaa go-aankii dowladdu ee soo saartay mid sax oo ahay waa inta raaliya waa inay qabtaan inta kasoo haddii maamulada maqan ee dib ayagu isa saxaano ee soo galaan falilahi alxamdu haddii aysa sixi waayanu sistamkaa banaynayaba in mataqaana meesha nabad ka jirto xataa allaha ka dhiga mataqana iskool bulisiya in luu qabto doorashana way dhici kartaa waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed yuusuf xalka waa fudud yahay laakiin waa haddii la rabo horta xalkana wuxuu yahay in dowladdu ay ogolaato in ay doorashada barxadda keento in la tartamo ay ogolaato maskaxdeeda ay ka saarto madaxda dowladda ee doorashada inay boobta rabto in waxaan wax lala leeyahay yihiin waxaan wax ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa inay yihiin guddigan caqabadda ka taagan oo shaqaalihii rayidkaha iyo laamihii ammaanka ku jira la isku haystana ay maaragtay nadiifiso guddi saxoo dhex u noqon kara inta tartamaysa in ay keento tusaale ahaan madaxda maamul goboleedyadu nin musharaxa oo xildhibaan raadinayana kuma jiro nin musharaxa oo madaxweyne raadinayana kuma jiro dadka tartamaya waa dadka madax bannaan sideedana markaad maaragtay doorasha rabto in la qabto si ay doorashadaas cadaalad u noqoto oo laysla ogolaado muhiimadda ugu horraysa waxay tahay dadka doorashada qabanaya inay yihiin dad raalli laga wada yahay haddii ay dhacdo in dowladdu ay bedeli weyso guddigan la isku haysto arrinta gedana ay xal ka keeni weyso oo jubbaland ugu yaraan u ogolaan weyso in ay maaragtay magaalada garbaharey doorashadeeda ay maamusho oo ay qabato waxaan qabaa maaragtay in madaxaasaan la iskula jiri doono haddii xal la rabo xalka waa cadyahay wixii lagu heshiiyey in la dhaqangeliyo doorashada dhexda la keeno wax cad oo aan shaki ku jirin oo muuqdo oo ummaddu ay wada leedahayna lagu wada tartamo haye cismaan haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay dalkani doorasho inay ka dhacdo jubbaland iyo puntland ee imaadaan doorashada ay ka qayb galaan haddii ay imaawayaan micnaheedu wuxuu noqonaa soomaali uma firdhinayso way ka danaysan doontaa doorashadan way dhacaysaa in somalilan doorashadeedu loo qabto muqdisho sababaa keentay sababtaas mid lamid ah ayaana noqon doontaa doorashada jubbaland iyo puntland muqdishoay ka dhici doontaa shacabka soomaaliyeed ma u fadhinayaano doorashada waddankan waa inay ka dhacdaa mar kastana afartii sanaba waa mar inay dhacdaa sababtoo taasoo xalka ku jira ummaddaana iskula jiri kartaa haddii waxaan eji tamaano micno kale yeelinaysaa magac kale yeelinaysaa micnaheeduna maahan dadkaani dhibaato iyo broblem iyo shidi in loo horseedo doorashadu xalku wuxuu yahay doorasho waddanka afartii sana mar waa inay ka dhacdaa xilligeedaa la joogaa by hoog and krug doorashadu waa inay dhacdaa waddankan dhibaato badan oo soo mari waddanka inaysan dib u celinin soomaali inay dib u celinin doorashada ay ka qayb galaano ee imaadaan shacabkii soomaaliyeed ayagoo fiirsana maanta intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed yuusuf axmed iyo garyaqaan cismaan ibraahim cali oo labaduba ka mida aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyste barkana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal waayadii hore ragga soomaalida waxaa loo qaybin jiray wadaad iyo waranle waranluhu wuxuu ahaa dagaalyahanka hubka booba maalinta qolada uu ka dhashay iyo qolo kale intay qulquladii dhex marto ay diriri lama huraan noqoto wuxuu ahaa ninkii qaadka geela aan looga maarmi jirin haddii koodu dhacmana wax ka soo dhicin jiray badanaaba geyigu geyi colaadeed buu ahaa ee waranluhu waa ninkii uu reer waliba isku hadlayn jiray ee maalka iyo maataduba ay dartii ku nabadgeli jireen wadaadkuse isagu dagaalada ma geli jirin geel sooma dhici jirin haddii kooda la qaadana inuu u xirsixira ha joogtee waxba kama uu soo dhicin jirin hubka lagu dagaalamana maba lahayn guud ahaan waxay wadaadadu ahaayeen dabaqad aqooneed oo aaraaba ka sariigata dhaqamada xunxun ee bulshada ku dhex faafa muddo kadibna ay u barato dabaqad dilka dadka iyo dhaca hantida qalaad aan sida caamada ugu degdegin waa runoo wadaad waliba qabaa'ilka soomaalida midood ayuu ka dhashay hase ahaatee gar iyo gardarraba taladooda kuma raaci jirin sida waranlahana wixii ay odayadu gooyaan isagu kuma gowracnayn taas ayaana ugu wacnayd inay wadaadadu dhexdhexaad ka ahaadaan colaadihii toltolka ku salaysnaa sidaa darteedna markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray sheekh la yaqaan oo reer hebeelkii uu ka dhashay awgeed loo dilo ama loo dhaco waxay kaloo dhexdhexaad ka ahaan jireen aqoontii diineed ee ay lahaayeen darteed kolba gartii loogu keensado inkastoo mar dhifa la arki jiray wadaad simbireerixda oo inta qoladiisa u nuglaada u exda marahaygana waa kii caamadu intay ku garatay ay dabadeedna ku baxday mahmaahdii ahayd fiqitolkii kama janno tago hankii ugu weynaa ee culammadii hore ee soomaalidu wuxuu ahaa dadka oo ay diinta baraan markii waa la joogaba waxaa degaanada dhexdooda ka soo ifbixi jiray sheikh caalina oo kasmooyinka diinta islaamka wax badan ka yaqaan siday u badnaydna shiikhaas oo kale qolada uu ku abtirsado dhexdeeda caankuma uu noqon jirine wuxuu u dooli jiray dhul fog oo soomaalida kale ay degto halkaas ayaa looga samayn jiray xarun waayada dambe ballaarata oo halka ay ku taalmeelo aad uga durugsan looga soo cilmi doonto lagana aflaxo maalintaas buu warkiisu meel walbaba gaari jiray dabadeedna culimmada kale ee ay samida yihiin si looga sooco ayay magaciisa hore waxay raacin jireen asal ahaan reerkii uu u dhashay ama magaaladii ay xaruntiisu ku ooli jirtay sidaa darteed waxaa taariikhda soomaalida soo maray culimo haddaan sidaas loogu abtirin aan la garan kari jirin kuwaasoo aan hadda ka xusi karo sheekh cabdulaahi qudubi xaaji cali majeerteen sheekh uweys albaraawi sheekh xasan barsane xaaji maxamed ogaadeen sheekh muxiidiin celi sheekh aadan cawra maleh sheekh yuusuf direed sheekh cabdulaahi baardheere sheekh cali nairobi iyo malaha qaar kale oo hadda xusuustayda ka maqan sheekha magaciisu sidaa u dheeraado ee xaruntiisa lasoo tamadiyaa ardadii uu waxbari jiray xer ayaa lagu magacaabi jiray waxayna ka kala iman jireen tololka soomaaliyeed oo idil iyada oo aan sina loo kala soocin xerta sheekh hebel ayaa loo aqoon jiray marmarka qaarkoodna marba dariiqada ay ku abtirsadaan ayaa lagu tilmaami jiray sidii dad tol qura ka soo wada jeeda oo dhib iyo dheef wadaaga ayay u dhaqmi jireen loogana dhaqmi jiray dhaqaale ahaan hadba bulshada ay xaruntoodu ku dhex taal ayay ku tiirsanaan jireen runtiina goor hore ayay soomaalidu waxay soo rogtay hab lagu taageero xerta kuwooda aan degaankaas cid ku lahayn hab lagu daboola baahidooda maalmeed muddada ay kutubta sheekha ka raacanayaan habkaas oo jil loo yiqiin wuxuu nuxurkiisu ahaa qoyskii awoodi karaaba inuu dusha u rito cuntasiinta xerow ka mida wadaadadii aalaaba da'yarta ahaa ee xaruntaas waxbarashada oo keliya ugu soo sodcaali jiray dabadeedna guyaal idil ku nagaan jiray taakuradaas gaarka ah ka sokow waxaa iyana jirtay hanti dadka degaanku ay sheekha iyo xertiisa ku kaalin jireen xoolo noolna u badnayd siyaaro ayaa loo yaqiin waxayna ka iman jirtay rag iyo dumar ajardoona ama muraad kalaba leh oo hantida ay hurayaan ka filanaya inuu eebbe ugu fududeeyo arrimo ka murugsan oo welwal badan ku haya ayna maarayn waayeen magaca sheekha ha ku yimaadeen ama mid mid xerta ha loogu galladee xoolahaasi markay xarunta soo galaan ayay isu rogi jireen hanti wadar ahaan loo leeyahay asii maamulkooda sheekha weyn looga dambeeyo xoolo xereed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray soomaalidii jacaylka geela ku fallaydna uma badnayn inay ka soo dhacdo inay ku dhiirato waxay ka baqi jireen habaarka wadaadada iska leh ee ay aaminsanaayeen inay asmadu ku laran tahay waa xoolihii uu cabdigaahir dhacooda ka digayay markuu lahaa haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah minshaar waxgoysiyo hadday malaha xoog weydo sow inay maraha soo akhrii laga malayn maayo ragga soomaaliyeed wuxuu wadaad iyo waralla u qaybsanaadaba waxaa la soo gaaray dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad markuu sayid maxamed bilaabay halgankii hubaysnaa ee dadweynaha soomaalida uu kaga xoreynayay gumaystayaashii caddaanka iyo madowgaba lahaa waagaasna dalka qabsaday kalena qaybsaday dagaalyahanadii uu daraawiishta ku asaasay waxaa ka mid ahaa wadaaddo ay isku degaan ku barbaareen kuwo ay xer wada ahaan jireen qaar intay wada xajiyeen ay dhowr sano maka soo wada joogeen iyo kuwo markuu dalka ku soo laabtay kadib uu isagu kutubta u bilaabay qaar wadaaddadaa ka mid ahay xarumihii daraawiisheed ayay garsoorayaal ka noqdeen qaar kale ciidamadii ayay barayaal xagga diinta ah u noqdeen qaar kalena iyagoo laga yaabo labadaas howloodba inay wax ka hayaan ayay duulaamadana ka qaybgeli jireen taa dambana waxay ahayd xaajo ugub oo bulshadii ka yaabisay maxaa yeelay sidaan soo sheegay dagaal iyo abaabulkii stoonihii kuma jiri jirin howlihii culimmada lagu yaqiin laguna maamuusi jiray haddaba xilligii ay daraawiishi soo shacbaxday ee si degdega uu wadaadkii waranlaha isugu rogay ayaa waxaa jiray maansayahanadii soomaalida qaar ka mid ah oo ay arrintaasi dareenkooda soo jiidatay dabadeedna fadceliskoodii iyo kii dadweynahaba ka tiriyey tixa maanso oo weli wax laga hayo tusaale ahaan iyagoo dhismihii dhaqdhaqaaqa ku howlan oo ciidan ahaan iyo hanti ahaanba aan weli gaamurin ayay maalin maalmaha ka mida waxay daraawiishi guddoonsatay inay weeraraan degmo ka tirsan tololkii soomaaliyeed ee ingiriiska kala saftay diidayna inay halgankoodii ku soo biiraan waxaa colkaas ammaanduulo ka ahaa wadaad la odhan jiray shariif cabdalla shariif cumar oo ay sayid maxamed waday ahaayeen degmadii owarmooga ayuu colkaasi goor fiida weerar ku ballaariyey dagaalkaasoo waagii dambe taariikhda ku galay magaca dayax weerar raggii degmada laga dilay ka sokowna waxaa laga soo moora duugay dhammaan wixii geel xidhyaha ugu jiray ama geedaha eebbe daaqa ugu maqnaa gabyo aan magaciisu na soo gaarin ayaa dabadeed dhacdadaas looga sheekeeyey markaas buu aad ola yaaba hase ahaatee lama uu yaabin inta col la duuliyey in reero nabad u fadhiya la geliyey wuxuu la yaabay oo keliya ammaanduulihii ciidankii daraawiisheed oo ahaa wadaad shariif ah markaas buu inta geeraaray wuxuu yidhi col shariifi wacaysiiyo caalin reera dhacaayiyo cilmi geel lagu qaadi casiiskii i abuurtayoo cimriyuu ku simaayoo ciribteeda ogaada waxaa isna jiray gabyaa kale oo liqi kari waayey dhaqankii cusbaa ee culimmadii daraawiishtu ay ku soo kordhisay bulshadii soomaaliyeed ee bilowgii qarnigii labaatanaad wuxuu ahaa nin arki jiray wadaad kayra meel degan inta u yimaada wacdiya oo tubta diintu tilmaantay ku haga oo habeenkaas loo loogo dabadeedna subaxda dambe ka jaciirta isagii oo raalli ah iyo dadkii oo hanuunsan gabyaagaas oo isagana aan wariyayaashu magaciisa nagu soo simin ayaa yidhi waa tii wadaad reer u yimid waanin jiray jeere waa tii waxyeelladi ahayd wanay u loogaane wadeeca allah diintii haddaa weerar loo rogay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatana dhegaystayaal aan u leexano dhinaca heesaha dabacsan
guud ahaan idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka xisbiga shuuciga ee shiinaha ama c c b waxa uu xanibaado daran ku soo dhogay xorriyadda hadalka diinta ama rumaynta iyo xuquuqda dadku ay u leeyihiin inay si nabada isugu yimaadaan ee dalka shiinaha sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda mike pompeo dowladda maraykanka waxa ay caddaysay in kuwa geysanaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee kuwan oo kale ah aanay dalkan iman karin ayadoo taas ka tarjumaysa dowladda maraykanka waxay xayiraado dheeri ah oo loo marayo xeerka qaranka ee socdaalka ku soo dhogtay in fiisooyin loo soo saaro saraakiisha shiinaha ee la rumaysan yahay inay mas-uulka ka yihiin ama ku lug leeyihiin siyaasadaha ama ficilada looga gol leeyahay in lagu caburiyo dadka diintooda ku dhaqmaya xubnaha bulshooyinka laga tirada badan yahay mucaaradka difaacayaasha xuquuqda aadanaha suxufiyiinta bulshada rayidka iyo kuwa sida nabdoon u dibadbaxaya xubnaha qoysaska dadka ku lugta leh ficiladan ayaa sidoo kale ay saameynaysaa xanibaadan xayraada cusub waxa ay sidoo kale saameynaysaa dhammaan saraakiisha shiinaha ee ku lugta leh siyaasadaha caburinta ee ka dhanka ah kooxaha la xusay meeshay doonaan ka joogaan caalamkee sanadkan dowladda maraykanka waxay xayiraad fiiso iyo mid dhaqaale ku soo rogtay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee ka mas-uulka ah xadgudbada argagaxa leh ee ka dhacya gobolka shinjiyaan ficiladan waxa ay muujinayaan go-aanka dowladda maraykanka ay kula xisaabtamayso saraakiisha xisbiga shuuciga ah sababo la xidhiira caburinta sii kordhaysa ee lagu hayo shacabka shiinaha dowladda maraykanka waxay garab taagan tahay shakhsiyaadka badan ee xisbiga shuuciga ugu dhibaateeyey inay adeegsadaan xuquuqdooda aasaasiga ah waxaana dadkaasi ku jira qareen shuzion baadali wanyi uu dhaqdhaqaaqaha arrimaha bulshada huan ki aqoon-yahanka muslimiinta yuganis ee ilham toti udoodaha xuquuqda aadanaha hong kong jimiley iyo ganacsadaha taybataan taashi wanjog iyo kuwa kale xoghaye mike pompeo ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo dadkaasi wuxuuna ku buriyay saraakiisha xisbiga shuuciga inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo xoriyadda aasaasiga ee shacabka shiinaha loogu damaanad qaaday xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka